asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waa golaha naagsisilta golaha codka shacabka soomaalida waxaa rawa bogaadin iyo hambalyo iyo dardaaran weli u diraya madaxweynaha xukuumadda soomaaliya loo doortay baarlamaanka gudaha la shaqayn doona iyo mujtamaca soomaaliyeed lafahaantooda iyo barnaamijkani caawa ku socdaa in badan baa golaha naagsiin sigirti looga baaqay lagaga hadlay looga hambaliyeeyey lagala dardaarmay baarlamaanka soomaaliya inuu maanta keeno madaxweyne soomaaliyeed oo weliba iyagu ay codkoodii qiyaamadooda shafka ku doortaan barnaamijyo fara badan oo hore ayay ka qayb qaateen oo golaha naatihi sigisi ka baahiyeen profeor saabir iyo ciid cabdikariim ciid maxamed cabdikariim reer siciid maxamed cabdikariim oo kuka dheer caabir in badan bay ka hadleen siiba inta badan aad waxay uga hadleen barnaamijka soo nooleynta wadaniyadda iyo weliba ismaalinta ummadda soomaaliyeed sababta madaxweyne cusub baa la doortay maxaad caawa jeceshahay inaad golaha nineteen sixty hawada soomaali iyo madaxweyne ay barada kumarsadomaadsan isu dhowo
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaantiin waa idin salaamaya waxaan jeclaan lahaa marka hore qolooyinka ciidanka caare iyo cagaaran iyo rag badan oo meesha ku jira colonel caan iyo xagga soomaaliya noo jooga dadkaas inay caawa xaaladda dhibaato waddanka ka jirta inay ka hadlaan siday iyagu ruuxooda darka dhibaatada ka jirta u tagi lahaayeen ee madaxweynaha hadda la doortay ula shaqayn lahayo taas waa arrin guud laakiin haddaan anigu qaybka iga aadan iyo soomaalida badan oo ku jirta golaha nineteen sixty ama golaha shacbiga soomaaliyeed ee hormoodku u yihiin adiga maxamed xasan dhagood iyo ragga kale oo faraha badan aruuse iyo rag badan magacyada haddaan qaarkood sheego qaar badan baan la foolay iyo qaar badan baan ka tegaya marka waxaa reerreyn noo ah waxay nufineen inay dhacday miisaankii weynaa oo soomaalida saarnaa oo miisaan dibadeed ahaa inuu ka guulaystay miisaanka gudaha dadka mudanayaasha noo wada ah oo shacbiga soomaaliya ay soo doorteen oo wakiilada naga ahaa waxay soo baxshay waxay ahayd wax lamafilaana oo heeryadii weynadoo saarnayd ay iskaga qaadeen aysan u miidaan diyin shisheeye iyo nacab aan waxbana garanayni gudaha ah marka odran maayo hambalyo keliya hambalyadu kasii weyntahay waxa waxay ka dhigan tahay meel kastoo soomaaliya la joogo ha noqoto gobolada waqooyi gobolada koonfureed kuwa dhexe dhammaantood waa laga dabaaldegayaa maanta qof kasta waa u riyaaqayaa sidaan ugu riyaaqaynay two thousand twelvekii markii la doortay mudane xasan sheekh maxamuud baan ugu riyaaqaynay mar kasta waxaway dadkeenu way dhibaataysan yihiin dhibaatadani waxaynu ku jirno waxay la eg tahay in ka badan markaad dhibaato ku jirtid in ka badan oo sida iskaga bixinaysid baa markaa dhibaatadiibaa aada u saramarsan saas awgeed maanta dhibaatadii waa iska sara qaadnay dhibaatana lagu hayay lix iyo labaatan sano oo dowlad la-aana dhibtaas midday soo taxnay laakiin lix iyo labaatan sano waa markii ugu darneyd oo dowlad la-aana oo madaxa soomaaliya u bacay oo meel kasta soomaaliya ay maanta ku dhibaataysan tahay marka waxaan rajoonaynaa annagoo wada jirna dadkii ka tagay xukunka maanta wareejinayo inaysan noqon sidii dhici jidhay sidii nineteen ninety onekii ilaa maantaydan dhibaatada markii dowlad timaado dowladda kale inay meel hadle ka bilowdo dowladda kale inay adeysagto waxa weeye waxaan ka codsanayaa dowladdan hadda dhalan doonta inay kaashato wax kasta oo dowladda hore ka tagtay wax kasta oo wanaag ay leedahay inay meel cidlaa ka bilowda si berinnimo inaan u shaqayno maaha inaynu ka faa'iidaysano weeye inaynu khibraddaas ka faa'iidaysan inaan walaaltinimo dacatooyo weyn isu muujino weeye taas haddayna suubin ma dhalan doonto dowlad taabaqaada sidii dowladdii sibilka ahayd markii xukunka laga wareejiyo ciidamada ee la wareegan tawradii la wareegtay waxay kaashanaysay waxyaalihii awood maysan burburin wixii awoodabaa halkaas sii hana qaaday saas awgeed inay noqoto marka ugu horreysay in laga faa'iidaysto si wada jiro wadanimada lasoo xusho waxa weeye xoog weyn ayaanu dul saarin oo dibadda ah iyo tiro yar aan awood lahayn oo nacba marka tirada nacabka in si caqliya oo walaalnimo ah oo magaca soomaaliya dib loo soo wada cesho oo halkaas laga amraado muddo yar waan ka bixinaa dhibaatooyin laakiin haddaan abuurno iska iska horimaad isxigsi arrinta ugu weyn haddaan ka hadlayno waa amni amni amni amni amnigu waa sax weye amni ma yimaado meelaysan cadaalad oolin cadaaladani waa tan kala goyso laba qof oo walaalo ah ama qof aan walaalka ahayn waxay labaduba raalli ku noqonaya markaa cadaalad u samayso inaa hay-adaha cadaaladda madaxweynaheena cusub maxamed cabdullaahi farmaajo kalsoonihii shacbiga dhan baa haysta waxa weeye cidda xukun ka tagtay iyo cidda xukunka qabanaysa inay cadaaladda u sinaato inay cadaaladda awal noqoto haddaysan cadaalad jirin amni ma suubin karin maxkamada inaad kow dhigtid oo dadka soomaalida ah ninka kaa soo horjeeda iyo nin kula jiro inay og yihiin inay cadaaladda u siman yihiin cadaaladda waa tan laaluuska tirtiraysa waa tan keenayso xisaabtan keenayso waa tan keenayso wixii inay seedniyaadaan transparent keenayso inaad hufan tahay waxaa sheegaya waa cadaaladda qabyaaladda waxaa erinaya waa cadaaladda laaluushka waxaa erinaya waa cadaaladda walaa soomaaliya dhahayso waa ka goonay ama waa ka midnahay waxa weeye inay u sinaayaan cadaaladda cadaaladda inaad u miisaanto inaad qof kiis loo buuxso maaha qof cadaalad xumo ama inay wax ku qaato waxa wax u diidaya waa cadaaladda hay-adaha garsoorka inay wax kasta ugu mudan yihiin dhaqaalaha la soo galo waa inay hay-adaha amniga iyo cadaaladda u badan yihiin labadaas in xoog la saaro marka intaas dhalato baa waxaa waxaa u samayn kadhaa waxbarasha horumar laakiin labadaas hadday jirin inaan sare waaweyn jees baan dhisiya iskuulaad baan dhisiya war horta ma ku warayso waa inay amni jira amnigana wuxuu ku imaanaya cadaalad ciddii dembina waxaa xabsiga dhigayo ama qofkaan dembilahayn xabsiga ka soo deynayo ama qofka gar wanaagsan u qaadiyo waa cadaaladda marka waxaan kaa codsanaynaa madaxweyne hay-adaha cadaaladda inaad dhistid ciddaa xulinayso inaad si caadila u xulitid marka dhibaatooyin badan oo taariikhdeena ama somaas ha noqoto ama qolooyin noqday rabban ama kasoo horjeeday nidaamyada waxa weeye cid kastoo markii cadaalad jirto soomaalida dhan baa kula jiraysa haddan waxay kugula jirtaa hadalladaadii wanaagsanaa iyo soomaalnimada iyo intaa prime ministerkeed waxyaalaha ku hadaaqaysay aan hirgelin baa la wada ogsoon yahay saasaa kusoo noqotay saasaan kugu taageersannahay saasaan soomaali kasta waayeel iyo dhalinyarada ama golaha iyo golayaal kaleba waxay kugu taageersan yihiin inaad u istaagto kow cadaaladda cadaaladdaasna waa tan keenaysa midnimada waa tan keenaysa horumarka waa tan keenaysa madaxa soomaaliya oo in la baabaasho oo maanta aynu gaarnay cabsi inaan ka qabno soomaalida inay galo googoodaba soomaalida xamar ama dowladda soomaaliya hadda u madax tahay waxa weeye soomaaliya idil ama qoomiyadda soomaaliyeed oo afrikada bari aada u tiri badan oo malaayiinta kala bar wax ka badan iyo dibadda inay jiraan baa maanta waxa u tahay madaxweyne inaan saas aan kugu soo helino weeye mainland soomaaliya waxa weeye ciddaa maanta madax u tahay kuwa kaleoo jasiiradaha leh kuwa kaleoo maaragtay dhuliyada kale oo afrikada bare ku nool meeshay ku heran jireen sidaan ugu heran jirnay oo maxamuud xarbi iyo dadki inac cabdullahi xasan iyo axmed gurey iyo iyo dadkii faraha badnaa oo maxamed saad barre iyo sharmaarke iyo aadan cabde iyo kuwii kala aan magacyada kale la siinayo waxa weeye qofka soomaalida oo qayb soomaaliya ee taageersantaya magaciisa kor uqaadiyeen waa inuu noqdo diiwaankeena guud iyo maxfiskeena waa inuu ka muuqdo oo taariikhdana dib loo qoro oo kuwa badan war loris iyo karikatuur iyo in dib loo fiirsho soomaali waa soomaali qiimaha leeyahay tiro badan oo soomaaliya ciday taageersanteena inaa arrintaas la tixgeliyaa la doonaya aada iyo aad baan kugu mahadnaqayaa maxamed xasan iyo dhegeysigiina war soomaalinimada inay wax kasta ka horeyso weeye iskariga soomaaliga wuxuu ka mudan yahay iskari shisheeye inuu gaar iga noqdo taasna inaan mootaya noqdo in midnimadii iyo dib u heshiisiyiintii iyo wada socodkii ayadoo looga dhigayo amnigaan raadinaya maa cadaalad baan raa cadaalad hadday timaado amnigaa la helayaa waxa weeye isha amnigu waa cadaalad weeye aada iyo aad baa umahadsantihin
waayo barnaamijka kale oo madaxweynaha cusub waktigiisa iyo gargaarankiisa iyo wixii kala bixina looga jooginayo madaxweynaha soomaaliyeed iyo weliba saraakiisha soomaaliyeed ee kala duwana gudaha laantiga si mid ka tala bixiya ay caawa halka laga jeedinayaan barnaamijka waxaa qaadi doono oo ku midooba had iyo jeer barnaamijyada nooca oo kaleeta gudaha laantiga sidiisa ka baxa sabtirada kala duwan oo ah buntland dot com sagaal news dot net gudaha laantiga dot com iyo arrimaha dot com طبعا ده له ويرا محمد سعيد محمد عبد الكريم وهذا يكون أسعد فيها برنامجك نورينك ودن النماذا أما ودن يدي الصوماليات يستعيشين كذلك الصوماليات فلو أتعرف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقود marka ugu horeysa horta anu waxaan u mahad celinayaa boqolkiiba boqol guddoonka golaha kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii oo xusuuskaana ummadda soomaaliya o dhan ka mudan maxamed xasan dhagood aada iyo aadaan kugu mahad celinayaa dabacsanaanta waktiga aad siisid caruurtaada iyo danahaaga aad ku ilowdid danta guud ee soomaaliya aada iyo aadaan kaga mahad celinayaa waxaan kaloo golaha u mahad celinayaa odayaasha dhammaantood weliba ninka hawlaha aada iyo aada dadka mar walba ugu dhiisiya sida kudhir cagaaran coon saabir jangeli anwar faysal cabdirooble siciid biid udub raggaasoo always mar walba golaha u tartaban iyo danaha soomaaliya inay ka qayb qaateen iyo gabdhaha iyo odayaasha kale iyo aqoonyaha ka badan ee ku midoobay golaha kale mar walba arrintaa soomaalinimada u taagan dhagoodow golaha iyo habalyadiisa horta intaasaan ku dhaafaya dhagoodow markii xalaytana waan ka hadlayay arrinta tan aad iyo aad bay iigu adkay in caawa aynu halkan uga hambaliyayno farmaajo anigoo og culayska saaraa wadaniyiinta soomaaliya isagu hormuusa oo ka mid yahay idnakoo og caqabadaha soomaaliya hortaagan idnakoo og danta soomaaliya laga leeyahay iyo xoogga la saaray waan u qaadan kari waayey in maanta aan farmaajo ummadda soomaaliya rabitaankeedaan ogaa in rabitaankii soomaaliya maanta uu rimoobay oo riyadii soomaaliya ay rimowday waxaan aada iyo aada ugu hambalyeynayaa ummadda soomaaliya meeli joogtada taxabisyada ku jirta iyo tabadaha soo dabaalanayso ee kaabtis kaga dhacday iyo ta kale la googooyey iyo tixiryaha qaxootiga ku jirta dhammaantood waana hambalyeynayaa waa cusub baa u beriyey waadaa cusuba u beriyey waxaan ilaahay ka baryayaa ilaahay inuu madax adiga ukeen u keeno oo ay ka baxaan dhibaatada iyo caqabadaas madaxweynaha waxaa hor taagan caqabad aada iyo aada u dhib badan aada iyo aada bay u dhib badan tahay ummadda soomaaliya mucaarad iyo maxaafid iyo gobollo iyo hoos hoos iska tuur badan baa jiri waxaa laga doonaya madaxweyneha waxaas oo dhan inuu maanta ka noqdo xalay dhalay maanta waa loo mashxalagay inaan rinto lagu qaylin ayaan ilaahay uga baryaynaa waxyaabaha ugu horeeya madaxweynaha laga doonayo cadaalad iyo nabad iyo ummadda oo la simo dowlad xula oo ka bixi karta hawsha oo aan lictaraysi lagu keeninna waa looga baahanya nin aqoon badan oo hoosta laga tuurana wax allaale wax kulaysa ma jirto madaxweynuhu waa xeerilaaliye waa cadaali waa ninka laga doonayo inuu distoorka ilaaliyo maanta waxaynu dad ku noqon karaa oo bini aadan ku noqon karaa oo adduunka qayb kaga noqon karaa sharci baa jira waraaqaha waxa lagu qoray oo aynu ku heshiinay in la ilaaliyo haddii waraaqaha waxa ku yaal aan la ilaalin oo la tuuro farmaajo madaxweyne noqon maysid dowladuna doon noqon mayso kuwii hore meesha mareen baadna mari doontaa waxaan ka dardaarmaynaa waraaqaha aynu ku heshiinay waxa ku qoran ilaali ilaahay waxaanu kaaga baryayna in hawshaada alla ku kuu fududeeyo ummadda soomaaliyana wax laga doonayaa iyo baarlamaankeeda iyo dow- iyo iyo dowladda oo dhan laba labada gole ee dowladda oo maanta dhisan iyo taa dowladda aad dhisi dootid dhammaantood waxaanu ka baryaynaa oo ka codsanaynaa dagaal baad gasheen xaqaad ku aadinteen xaqii baa yimid inaad gurm- gurm socotaan oo qurba jooga iyo aqoonyahanka soomaaliyeed inayna afka ka hadlin inay la hawlgalaan dowladda inay garab galaan inay xasuus walba istaagaan mucjisooyinka kasii horeeya iyo meelaha miinooyinka loogu sii aasay oo hore ugu aasnaa in aynu inaku duminno oo u guntana si loo dumin lahayd waxaan si gaara aada iyo aada caawa ugu hambalyeynayaa baarlamaankii beduldoonka ahaa oo uu jeergaraynayay erego ku shiray hotel jasiira ereg jeergaraynayay ridwaan godax turile iyo boqol iyo siddeetan xildhibaan oo arrintaa ka qayb galay magacaasiibu ahaa rantina waxaa kusoo gudashay muxuu ahaa wasaarihii hore soomaaliya nasar ridwaan baa kusoo gudashay aad iyo aad baad u mahadsan tahay ragga xildhibaanada ah oo u badeeday oo yidhi anaa gida oo u badeeday wixii doonayaaba inay dhaceen oo la handigay oo taleefon loo taleefono loo soo diray oo ka gegeshay inaan cabdisababa iyo etoobiya soomaaliya laga xukumin aad iyo aad baan uga hambalyoonaya hawshu weli meeshii bay joogtaa ummadda soomaaliyana waxaan ugu barayaa dhammaantied meel joogtaba midnimo walaalnimo alla ka cabsi istacrayn in laga fogaado laaluus iyo qudhun badaheedna la haysto ciidan la-aanta dhaqaala xumaanta ibtilada soomaaliya ku dhacday inaynu isu gargaaro oo meel uga soo wajeedsano dabooda waxaan ku gabagabeynayaa hawshii aada waday oo muddo danbeed soo waday oo aada reerkaaga iyo danahaaga u dayacday weli meeshii bay joogtaa hawsha sidii ha noqoto gurahooda waxaan ka rajaynayaa inuu maamulkiisa la shaqeeyo midnada soomaaliya meel walba la joogana laga wada shaqeeyo waxa xun oo dembiga ah oo ilaahay hortii ku xun na inaynu iska dhaafno inaynu iscalaano inaynu ogaano in ummadda soomaaliya ay wada dooratay madaxweynaha qoys ma dooran qabiil ma dooran saaxiibba ma dooran ummadda soomaaliyaba erya dhulba ka tiri ninkaas waanu wa- wa- waanu taageeray waanu dooranay kuwa ka banaan baxaya sheyla burco ergaabo laascaro boosaaso garowe qardho gaalkacyo dhuusamareeb cadaado cabuud waar xamar kismaayo baaqdheere kuwaasoo dhammay waxaanu leenahay baahibay arkaan dhibaatay arkaan soomaaliya oo la kala qaybanayo maamulada waxaan leeyahay xuduudaha aad dhisatee fura tuura xuduudaha tuura ummadda soomaaliya isu keena meeshii aad ka rimood garay jirteen georgiya ummadda soomaaliya waxaan leenahay ninkii iska rimood gareeya maqalla iyo cabdisababa dhagax ku dila haddaa maamulciyihiin iyo haddii balaayo walba yihiin ummadda soomaaliya midnimo iyo barwaaq horjeeda waana ka baxay dhawooda aad iyo aad ugu mahadsantihiin
cabdirasiid cabdiraxmaan geire iyo kolonel maxamed ismaaciil cabdikaw oo hadyo jeer mujtamaca soomaali kala hadla baraha laantiisgiisu wala bandhiga rayiga kala duwan iyo soomaalinimada waxaa soo nooreynaya hadda maanka bandhiga bogaadinna talo iyo tusaale uga jeedinayay madaxweynaha cusub baarlamaanka iyo shacabka soomaaliyeed aad iyo deemasan yihiin waa dhawadooduna runtina waxaa qaadi doona baraha laantiisgiisu dot com midlandis dot com baadaal news iyo weliba arrimaha dot com